بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ۖ وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورة وحل يرهذا سورة الأحزاب وسورة مدنية oo qur-aankii madiino ku soo degay ayay ka mid tahay waa suurad aad iyo aada u qiimo badan oo arrimo aad iyo aada muhiim u ah oo dadka muslimiinta anfacayo allah subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlaya dhexdeeda suuraddaas waxaa suuratulaxsaab loogu bixiyey dadkii nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isku bahaystay ee kufaarta mushrikiinta ka mid ahaa yuhuuddii xaaqidiinta ahayd ee nebiga la dagaalamaysay calayhi salaatu wasalaam ee kufaarta ahaa ay ka mid yihiin isbahaysigoodii ay isbahaysteen ayaa loogu magacaabay oo ghaswada la yidhaahdo ghaswatulaxsaab amase ghaswat lkhandaq oy ku soo qaadeen magacaas ghaswada iska lahayd duulimaadkaas ayayna suuradda ka warrami doontaa in shaa allahu tacaala suuraddu marka magacaas ayaa sidaa loogu bixiyey maadaama axsaabtaasi ay isku yimaadeen oo nebiyulaahi moxamed iyo maaragtay dadkii mu'miniinta ahaa ay isku soo bahaysteen ayuu rabbi subxaana wa tacaala magacaas u bixiyey dhexdeedana dhowr jeer ayaa maaragtay magaca axsaab la yidhaahdo aan ku arki doonnaa oo allah subxaana wa tacaala uu sheegi doonoon arki doonno biidn illahi tacaala suuraddaas axkaam aad iyo aad u tiro badan ayay ka warramaysaa waxaan arki doonnaa laga warrami doono xukumka la yidhaahdo xukmu dihaar adihaar wax la yidhaahdo ninka oo xaaskiisa yidhaahdo أنت علي كظهر أمي أيا الإشارة دونا لكن أحكام تيدا أو تفصيل سن حكم الظهار وحلوغا ورمي دونا أن أركي دونا إن شاء الله تعالى سورة المجادلة هل كاسا كو أركي دونا لكن حد والإشاري إنه أرنكاسي يعني وحي أفكا كي يراهدين كلية أو يهي قفكو يراهد حاسكيسي hooyada iyo kala baad iga tahay hooyada iyo kala baad tahay oo iska xarima xaaskiisa inuu mujarrad qowl bil mar bil fam oo yahay wax qofka oo afka kaliya ka sheegay ee aan xaqiiqi iyo xugum sax lahayn inuu yahay oo san sida hooyadii ku noqonaynin baan arki doonaa waxay suuradda ka warrami doontaa xukum la yiraahdo xukmu tabanni qofka oo ilmo uusan dhalin sheegto oo yacni awlaad ka dhigto waxaadan dhalin wiil aadan dhalin baad sheeganayo yacni adiga inuu kugu abtirsado mas'aladaas mas'alatu tabanni oo jaahiligii ay yaqiineenna iyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ilqaynayaa waa la tuurayaa weliba nebiyulaahi moxameda calayhi salaatu wasalaam xugumkaas qofka ugu horreeya yacni burintiisa lagu buriyo ayuu rabbi ka yeelayaa oon arki doona insha allahu tacaala waxaa laga warrami doonaa oo suuradda ku arki doonaa ixtiraamka dadka mu'miniinta laga doonayo nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay qiimeeyaan ooy ixtiraamaan oo naftooda ay ka jeclaadaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wakadalika aswaajta nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagana xurmada ay leeyihiin iyo qiimaha dadka muslimiinta agtooda ay ku leeyihiin ayaa laga warrami doonaa oy suuraddu ku hadli doontaa iyo inay yihiin ummahaatulmu'miniin dadka mu'miniinta hooyooyinkood inay yihiin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala suuraddaas aan arki doonno uu rabbi ka warrami doonaa naloo sheegi doono weeyaan waxay suuradda ka warrami doontaa nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam guurkiisii oo guursaday zaynaba binti jaxsh inuu allah u guuriyey subxaanahu wa tacaala arrintaasna waan arki doonnaa iyo zayd ibnu xaarisa oo qabi jiray zaynaba binti jaxsh in alaaqeeda dalaaqiisa uu furo u talaaqo ayana waa laga warrami doonaa oon arki doonna biidn illaahi tacaala waxaa laga warrami doonaa mucaamalada dadka muslimiintaihi guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam guryihiisa markay joogaan dhaqanka la doonayo inay nebiga kula dhaqmaan salawaatuullahi wasalaamu calayhi ayaa laga warrami doonaa dhaqan wanaagsan inuu yahay baan suuraddu ishaari doontaan arki doono qaybta ugu muhiimsan oy aad suuradda uga warrami doontana waa ghaswat laxzaab ghaswadaa ghaswat lkhandaq la yidhaahdo ama ghaswat laxzaab loo yaqaano ayay ka warrami doontaa oo nebiga isku bahaysteen qurayshtii mushrikiinta ahay qabaa'ilkii carabta ahaayee khatafaan qabiilo la yidhahdo ay ka mid yihiin reebaadiyihii carabta ka mid ahaa yuhuudii madiina deganay ay nebiga isku bahaysteen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh asxaabtiisa inay la dagaalamaan masaladaasna insha allahu tacaala markaynu aayadda gaarno yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا أي قصة الأحزاب إن شاء الله تعالى هي غزوة الخندق أن إشاري دوننا بإذن الله تعالى سورة دوحي كور رمي دونتا ونركي دونه آياته حجابك أي كور رمي دونه إن يعني مارة الدمر كو حجابتان مسلماتك أه ay ragga ajaanibta ihi ka xijaabtaan ayay suuraddu ka warrami doontaa mas'alatu alxijaab oo nabiyullaahi moxamed la amrayo laleeyahay yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min jalaabibihin aan arki doonno insha allahu tacaala yacnii xijaaba dadka haweenka muslimaadka ahi inay xijaabtaan la doonayo suuradda aad waxay uga warrami doontaa yacnii dhaqanka munaafiqiinta ay kula dhaqmi jireen nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim say ula dhaqmi jireen oo dhaqan xun inay ku dhaqmi jireen yacnii irjaafi almadiina inay dadka ku samayn jireen argagax gelin jireen yacni waxyaalo fara badanoo xumaanay samayn jireen baa suuraddu ay noo tirin doontaa oon arki doonno allah uu noo sheegi doonaa subxaana wa tacaala waghayriha min alaxkaam waxyaalo fara badan siduu nebiga xaasaskiisa ula dhaqmayo markay adduunka weydiisteen oo xoolo ay nebiga su'aasheen in ilaahay subxaana wa tacaala uu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha alnabiyu qul liaswaajik in kuntunna turidna alxayaata addunya wasiinataha fatacaalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila wain kuntunna turidna allaha warasuulahu waddaara alaakhira aayadahaas aan arki doonno yacni qaabka ilaahay uu maaragtay u tawjiihiyey ahlu beydka qiimaha aalubeydka ay nebiyulaahi moxamed aalkiisa ay leeyihiin aalubeydka qiimaha iyo sharafta ay leeyihiin suuradda way ishaaraysaa aan arki doonno biidn illaahi tacaala marka masaa'il aad iyo aad u qiimo badan oo dadka muslimiinta wax weyn maaragtay u gelayo ayuu rabbi ku ishaaraya lana doonaya dadka muslimiinta inay maaragtay suuraddan iyo suwarta kaleba inay ilmaam fiican u yeeshaan oo axkaamteeda iyo aadaabteeda iyo dhaqanka ay ka warramayso inaynu baranna inay daruuri tahay malaka doonayo weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha nabiyu nebiyo waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ittaqi illaaha alla ka baq oo ilaahay ka cabso walaa tutic ha ateecin alkaafiriina gaaladii iyo walmunaafiqiina kuwii munaafiqiinta ahaa midna ha ateecin ina allaha allah kaana caliiman allihii cilmi la weeye oo cilmigiisa uu fara badan yahay xakiiman haddana xikmo lahoo kaiirulxikma ah marka isagaa mudnaan badan in la raaco oo amarkiisa la qaato sidaa darteed rasuulka allow ilaahay ka baq munaafiqiintii iyo kufaartana mid ateecaahi ha noqonin marka ilaahay subxaana wa tacaala nidaha nebiyulaahi moxamed oo u naadinayo ou leeyahay yaa ayuha nabiyu taqi illaah nebigeenna taqwada la faraya khitaabka marka asagaa loola jeedaa lafdiga nebigaa loo jeedaa laakiin xugumka oo taqwada ahi iyo oo lays-amrayo iyo taacada la iska reebayo munaafiqiinta iyo gaalada la ateecaahi xugumkeedu wuxuu kulminayaa jamiica alumma ummadoo dhan ayuu kulminayaa nebiga waa lagu halqabsani isagaana khitaabka loo jeedin laakiin ummadoo dhan baa loo jeedaa xugumka annaga wey dadkana lala hadlayo lanna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kaana macsuuman mid la ilaaliyey buu ahaayo inuu ilaahay cidaan ahayn uu ka baqo waa laga ilaaliyey alla keliyau ka cabsadaa taqwada ilaahay mid ilaaliya buu ahaa taacatu lkufaari waalmunaafiqiinna kufaar iyo munaafiqiin oo ateecana ilaahay baa ka ilaaliyey subxaana wa tacaala weeyaan walidalika sheekh moxamed alamiin ashinqiiti raximahu llahu kitaabkiisa tafsiirka wuxuu ku leeyahay aayadda markuu ka hadlayo alkhitaabu alkhaasu lafduhu lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam yashmalu xukmuhu jamiica alumma wuxuu leeyahay khitaabkan goonida ahoo nebi moxamed loo maaragtay lagula hadlay yacni lafdigiisa nebigaa loola jeedaa laakiin xugumka wuxuu kulminayaa xukumka khitaabkan oo ittaqi illaaha walaa tutic ilkaafiriin laleeyahay oo amarka iyo nahyiga ah wuxuu kulminayaa jamiica alumma ummadda dhammaanteed ayuu kulminayaa weeyaan walidaalika yacni ibnu kaiir raximah اllahu isagana markuu aayaddaa fasirayo wuxuu leeyahay fainahu tacaala ida kaana ya'muru cabdahu warasuulahu bihada fala an ya'tamira man duunahu bidalika biariiqi اlwlى walaxra wuxuu leeyahay ibnu kaiir allah markuu addoonkiisa iyo rasuulkiisa nebi muxameda calayhi salaatu wasalaam taqwada uu farayo in ay dadka isaga aan ahayn ee mu'miniinta ahi ay fartoomaan ayaa awlanimo badan ayadaana ku horayso maxaa yeelay nebigu macsuum uu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi gefna kama dhacaynin weeyaan marka yaa ayuha nabiyu nebiyow oo nebiyulaahi moxamed loo jeedo allah wuxuu leeyahay ittaqi allaaha alla ka cabsa baa layidhi taqwadaasi yacni waxaa loo jeedaa ittaqi allaaha bimtihaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih wixii rabbi uu ku amray la'imaatankeeda aad la timaaddo rabbigaada uga baq nawaahidii lagaa reebay wixii lagaa reebay inaad ka fogaatood ka hartana rabbigaaga uga baq weeyaan marka macnaha taqwada lagu fasiro macnaha ugu fiican waa macnaha laga soo guuriyo dalq ibnu xabiibin raximahullah sheekhaas baa laga soo guuriyaa hadalka uu leeyahay talq ibn xabiib wuxuu yidhi attaqwa an tacmala biطaacati اllahi calaa nuurin min allahi tarjuu hawaab allahi wa an tatruka macsiyat allahi calaa nuurin min allahi makhaafata cadaab illah yacni macnahaas oo aad u wanaagsan buu taqwada ku fasiraa taqwo maxaa la yidhaahdaa taqwadu waxa weeye an tacmala biطaacati illah wuxuu rabbi ku amrayo yacni inaad la timaaddo taacadii taacadii inaad samayso weliba aad ku samayso calaa nuurin min allah calaa nuurin min allahi waxaa loo jeedaa markaad cibaadaysanayso waa inaad xujo u haysataa shaygan aad rabbi ugu dhowaanayso taacada ilaahay ah waa inuu yahay shay ilaahay iyo rasuulkiisa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waa inuusan bidco ahayn bidco inaadan ilaahay ku caabudin baa la rabaa weliba markaad calaa nuurin min allaahi nuur ilaahay xaggii ka ahaaday aad maaragtay rabbi taacadiisii aad ku camalfalayso adigoo tarjuu hawaab allah alla hawaabtiisa rajaynaya allah hawaabtiisa inuu ku siiyo aakharo adoo rajo ka qabaahi inaad sidaas samaysaa la rabaa waxaa ka mida oo weliba sheekha ku fasiray taqwada wa an tatruka macsiyat allah alla macaasidiisa inaad ka tagtood ka fogaato inaad rabbigaada ku caasido inaad iska daydo iska dayso faraha ka qaado maxaad uga tegi calaa nuurin min allah nuur ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa nawaahida lagaa reebay inaad u imtiaal ula timaado ood fartoonta baa lagaa doonay wixii lagaa reebay inaad kaga harto maxaa yeelay macsidaan maxaan uga tegay ilaahay baa iga reebay saa inaad uga tagta baa la rabaa weliba markaad ka tegayso makhaafata cadaabillaah alla cadaabkiisa adigoo ka baqayo inaa uga tagto daacadii maxaa u samaynaysay tarjuu hawaab allah macaasida maxaa uga tagtay makhaafata cadaab illaah ilahay cadaabkiisa adoo ka baqaya inaad ka tagta baa la doonaya wey marka macnahaas ayaa macna shaamila aad iyo aad u qiimo badan ayay taqwada culammada ku fasiraan dalqibxabiib macnihiisaas ayayna soo qaataan weeyaan yaa ayuha nabiyu nebiyow ittaqi llaah ilaahay ka baq walaa tutic ha ateecin alkaafiriina gaaladii iyo wlmunaafiqiina munaafiqiintii midnaha aeecin sababtaadan u aeecaynin oodan warkooda u aqbalaynin waa maxay fa inahum acdaau llahi wa acdaau lmuminiin allahi rasuulkiisa iyo muminiintii bay cadow u yihiin mar hadday cadow yihiinna yani ha aeecin baa la leeyahay ka fogow amarkooda marna ha aeecin walidaalika yani jamaaluddiin alqaasimi raximah ullah tafsiirkiisa maxasinu ta'wiil markuu kaga warramaya aayaddan wuxuu leeyahay ay laa tuwaafiqhum calaa amrin kufaarta iyo munaafiqiinta amarna ha ku waafaqin arrin aad ku waafaqdaa yaysan jirin walaa taqbal lahum ra'ya ra'yi ay leeyihiinna mid aqbalahi ha noqonin walaa mashuuratan taladoodana ha aqbalin waxay kugula taliyaan wakhaalifhum munaafiqiinta iyo kufaarta khilaaf waxtaris minhum iskana ilaaliyo ka fogow ka dhowrso sababtu waa maxay fa inahum acdaau ullah waa cadow ilaahay weeye ayagaa cadow ilaahaya acdaadii ilaahay weeyaan waa cadaawihii alla weeye wa acdaau lmu'miniin mu'miniintana ayaga acdaa'u ah weeyaan laa yuriiduuna ila almudaarata waalmudaadda wax kalay doonayaan ma jiro inay dadka muslimiinta dhibaan oo wax alla waxay la yimaadaan cagsigooda la yimaadaan kuwa doonayo weeyaan sidaa darteed marka walaa tudici alkaafiriina waalmunaafiqiin arrinkooda ha ogolaanin waxay kugula taliyaan ha yeelin ka fogow ka bari noqo waxaa la rabaa kaafirka munaafiqiina ka fogaato laakiin maanta dadka muslimiinta waxaad arkaysaa gaaladiiba in loo kala tartamayo loo kala hormarayo taladeedii wax walba laga hormarinaayo ayagii maaragtay go'aanku ay leeyihiin oo laleeyahay waa inay gaalada noo go'aamisaa ilaahayna wuxuu leeyay walaa tutici alkaafiriina waalmunaafiqiin labadaba inaad ka fogaato buu ilaahay subxaana watacaala na amrayaa weeyaan ina allaha alle kaana caliiman allo waa mid cilmi la weeye yacni kaana kaiira alcilm allah cilmigiisu miduu badan yahay wey horayba uu ahaa hadduu yahay weligiibuu ahaan doonaa allah subxaana wa tacala kaiirulcilmi wey cilmigiisu miduu badan yahay weyaan wax walba kulligii ilaahay cilmi buu ku koobay ogaansho weeyaan xakiiman alle xikma leh wey waa kaiiru lxikma sidaa darteed fa huwa axaqu tabica awaamirahu wa tutiicahu ilaahay baa ku xaqnimo badan oo habboonaan badan awaamirtiisa inuu qofka muslimkaahi qaato ou ateeco maxaa yeelay allah shaygou amrayo caaqibadiisa dambe ilaahay wuu garanayaa subxaana wa tacaala waa xakiim xikmu u leeyahay shay walba waxa uu ku dhammaanayo ciribtiisu sida ay tahay ayuu rabbi garanayaa weeye xakiimun fii aqwaalihi wa afcaalihi weeyaan ina allaha alle kaana caliiman alle cilmi lahoo cilmigiisu badan yahay weeye xakiiman xikma leh falidaalika sidaa darteed fahuwa axaqu an tattabica awaamirahu wa tutiicah sidaas darteed buu ilaahay ku xaqnimo badan yahay in awaamirtiisa aad raacdo qofkiioo muslimka ahi oo aad ateecdo warkiisa aad ogolaato buu ilaahay ku habboonaan badan yahay weye wtabic maa yuuxaa ilayka min rabbik in allaha kaana bima tacmaluuna khabiira wtabic raac qof yahu muslim ka ihi mar haddii taacatu lkufaar wa taacatu lmunaafiqiinna laka reebay maxaanu raacaynaa marka wixii aan raacayna buu rabbi noo sheegi wattabic raac nabiyulaahi muxamedow maa shay raac yuuxaa la waxyoonaya ilayka adiga lagu waxyoonayo min rabbika rabbigaada xaggiisana lagaaga waxyoonayo yacni waa qur'aankii wey wixii rabbi uu kuu waxyooday raac baa la leeyahay ina allaha alleh kaana allah subxaana wa tacaala khabiiran allihii gun og wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wax aad samaysaan camalkiinna guntooda hoose ayuu rabbi cilmi u leeyahoo og yahay marka waxaa nabiyulaahi moxamed loo waxyooday oo raac la leeyahay waa maxay waa waxaa weye waa ittibaacu lwaxyeyna la yidhaahdaa labada waxy inuu raaco baa la doonaya waxyu lqur'aan waa waxyu sunna qur'aankii waa waxyi wey sida uu qur'aanka waxyi u yahay bay sunnada nebiguna waxyi u tahay oo ilaahay uu waxyooday marka raac baa la leeyahay wey wattabic maa yuuxa ilayka min rabbik mar haddii marka taacatu lkufaar wa taacatu lmunaafiqiin nabiyulaahi moxamed laga reebay iyo annagoo dhanna laka reebay haddana ilaahay wuxuu amray ittibaacu lwaxyayni fii kulli amrin min umuurik arrimahaadoo dhan inaad labadaa waxyi raacdo wax ka soo harayna inaadan raacin ayaana la amrayaa weeyaan wattabic raac maa yuuxaa ilayka wixii laguu waxyooday adiga nebiyulaahi moxamedow raac baa la leeyahy oo qur'aankii iyo sunnadii ah maxaa yeele sunnada oo nebiga axaadiistiisa ihi waa shaarixatun lilkitaab kitaabka qur'aankii sharaxdaa marka sunnadu waa waxyi weeye sida ilaahayba qur'aanka uu ku sheegay yacni wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa fii suurati najmi yacni rabbi wuxuu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mid iska hadla ma aha oo wuxuu naftiisu jeclaato sheego hawadiisa raaca maahee in huwa ilaa waxyun yuuxa waa waxyi ilaahay u waxyooday waxa uu sheegaya weeyaan ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira jumladan waa jumla tacliiliya limrihi sal allahu calayh wali wasalam biitibaaci maa yuuxa ilayhi waa jumla tacliiliya layidhahda waxay cillo u tahay maadaama la amray wixii loo waxyooday inuu raaco ayaa la leeyahay ogow ilaahay subxaana wa tacaalaana waxaad samaynaysaan inuu cilmi u leeyahay وإن الله أله كان وحو أهذا الله عليما خبيرا أله قنوك بما تعملون وحد سمين إيسان الله وأقيهي أو كورقبا يعني سلا درتيد وح الله وحي آد سميسان خير كيدا إيا شر كيدا لبضب إلهي وإذن كأبا المرين مدام علم أوليه ويان مدام علم أوليه الله لبضب وإذن كأبا المرين ولذلك الشيخ مارة شوكاني رحمه الله وحوليه سجن مركو آيدا فسريه وحوليه والأمر له صلى الله عليه وآله وسلم أمر لأمتي يعني مركز واتبع ما يوحى إليك أمر كاس نبيه كل عيا لكن نبيه كليه خاص كما أهي وأمر لأمته بوليه أمدي سعي أرن كان إلا أمر ياويا مركز وليه فهم مأمورون باتباع القرآن كما هو مأمور باتباعه أيقو ضدك أمدي نبي محمد قرآن كإني راعان كو الله أمريه الله فريوي sida nabi maxamed ba loo amray quraanka inuu raaco iyo waxiga labadii wax inuu raaca yaani maaragtay loo amray weeyaan marka inna allaha kana bima ta'maluna khabira waxa weeye waxaad sameysaan buu og yahay kolka darteed fayujaziikum ala hasabi ma ya'lamuhu minkum min alkhair washar wax alla wuxuu og yahay oo khair iyo shar ah oo idinka aad sameysaan ayuu rabbi idinka abaal marinayaa weeyaan marka وحوي قراءة الجمهور بما تعملون بأخريا أما قراءة أبو عمر كليحو أخريا إن الله كان بما يعملون خبيرا يا أبو كردقا بما يعملون خبيرا مركا وحي سمين أيان خلقه الله وأقي حيب مركا معنيه نقونويا وتوكل على الله وتوكل ترسار النبي الله محمد على الله الله ترساره وكفى بالله أي وكفى الله alla ayaa ku filan wakiilan axad la tala saarto marka taladaada oo dhan allah u dhiibo ayaa loo jeedaa tawakkal cala allah التوكل وحوي الاعتماد والتفويض الأمر إلى الله عز وجل وحوي إناد إلهي ككل صوناته arrinkaagana rabbi aad u bandhigato oodan cid kaleeta aadan u bandhigin ayaa tawakulka la yiraahdaa tawakulka waa taas weeyaan marka nabiilahi maxamed amarka la amray sidii aayadihii hore bay la mid tahay wa amru liummatihi weeyaan ummadiisaa la amrayaa weeyaan watawakkal tala saaro yacni nabiylaahi muxamedow calallaahi allaah maaragtay tala saaro oo taladaada u dhiibo fawid amraka kullahu ila allah ilaahay amarkaaga u bandhiga subxaana wa tacaala maxaa yeeley qofka ilaahay tala saarto rabbi subxaana wa tacaala waa ku filan yahay الله هو كفلن يهي سيدا الله في سورة الطلاق أوليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك ربي جيسا ترسارتا ربي جيسا كافي وكفلا وكفى بالله الله با كفلا وكيلا يعني أحد لترسارته إساق أيا كفلا ويا marka wakafa billahi baada ku jirtaa waa mid ay zaaidada dhihi jireen adoo yiro kala wakafa allah wakiilan adoo yiro kala bay lamid tahay weeyaan ma ja'ala allah lirajulin min qalbayn fi jawfihi wama ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhun ummahatikum ma ja'ala allah allah ma awna yeelin lirajulin qof ma awna yeelin min qalbayni laba qalbi fii jawfihi calooshiisa dhexdii ilaahay uma yeelin laba qalbi uma yeelin qofna weeyaan wamaa jacala allah ma uuna yeelin aswaajakum xaasaskiinnii oo haweenkiinnii ah allaa'ii haweenkii tudaahiruuna aad dihaaraysaanoo minhunna ayaga ka midihi ummahaatikum hooyooyinkiin kama uunan yeelin oo ilaahay hooyo idinkagama dhigin xaaskaagii hooyo ilaahay kaagama yeelin wamaa jacala allah ma uunan yeelin adciyaa'akum kuwii aad sheeganayseen abnaa'akum inamadiinnii yacni ka abnaa'ikum ilaahay kama yeelin wey ilmihiinnii oo kale kama yeelin yacni kuwa aad dhasheena sulbigiinna ka yimid oo kale ilaahay kama dhigin weeyaan ذلكم كيناس إشارة وحاو علينا ذهارك oo uu ninku yidhaahdo hooyadayo kalaad iga tahay xaaskiisa oo ku yidhaahdo ama ilmo uusan dhalin ou sheegtoo yidhaahdo wiilkaygii baa tahay daalikum kiina la soo sheegay qowlukum hadalkiinnii weeye oo biafwaahikum afafyaalkiinna aad ka tidhaahdeen oraanshihiinnii oo afkiinna aad ka tidhaahdeen u weeyaan wallaahu allah subxaanahu wa tacaala yaquulu lxaqa xaqa ayuu ilaahay leeyahay odhanaya xaqa ilaahay baa sheegay maxaa yeelay xaqa uu sheegay waa inaysan xaaskaagu hooyadaa aysan ahayn ilma aadan dhalinna aabba inaadan u ahayn oo ilmahaagii uusan ahayn kaa wey midkuu rabbi sheegaya subxaana wa tacaala wallaahu alleh yaquulu lxaqa xaqa ayuu sheegaa oo yidhaahdaa oo wuxuu ku hadlay waa xaqaa weeyaan wa huwa isaga allah ayaa yahdi hanuuniyo asabiila waddada mustaqiimkahee toosan allah baa waddadii toosnayd dadka ku hanuuniyo ciduu doono buuna rabbi ku hanuuniyaa weeyaan udcuuhum u yeedha ilmihii aad idinka eednan dhalin liaabbaa'ihim aabbayaashood ugu yeedha yacni kuwa aad idinka leedahin ilmahaygii weeye adiga ha isku nisbaynine aabbayaashood ugu yeer oo fulaan ibnu fulaan dheh huwa u yeeristaas oo aabbahood aad ugu yeertaan ihi baa aqsatu yacni caadilnimo badan oo xaqnimo badan cinda allahi ilaahay agtiisa waxay ka cadaalad badan tahay adigoon dhalin inaad sheegato inaad yacni taasay ka cadaalad badan tahay oy ka xaqnimo badan tahay weeyaan fa in lam taclamuu aabbaa'ahum kuwaa marka aad sheeganaysaan oo tabaniga aad ku samayseen fain lam taclamuu haddaydnan garanaynin aabbaa'ahum aabbayaashood eednan aqoonin aabbayaashood ma taqaanaan ma garanaysaan haddaydnan aabbayaashood garanaynin meeshii adiga aad isku magacaabi lahayd oo inay hebel hebel weeye aad dhihi lahayd ha odhanine wuxuu rabbi leeyahay fa ikhwaanukum walaalihiin wey fi diini diinka idinkugu walaal ah wa mawaaliikum kuwii aad idinka xurayseen weeyaan oo walahooda aad leedihiin waa kuwaasi weeyaan marka waxaad tidhaahdaan yaa akhii wayaa mawlaaya dheh mar haddaadan aabbihii garanaynin hadhihin wiilkaygiiow laakiin waxaad tidhaahdaa walaalkay xagga diinka iigu walaalahow iyo mawlahaygii kii aan xoreeyey welihiisa aan lahaayo idhaahda weeyaan walaysa calaykum dushiinna ma aha junaaxun dembi iyo ismi dushiinna ma aha fii maa shaygii akhta'tum aad gafteen bihi shaygaba dhexdiisa wax dembiyo idinka saarani ma jiro wixii aad ku gaftaan dembi idinkama saarno weya waxaadnan u qasdin ilaahay idiin qabsan maayo walaakiinse waxuu ilaahay idiin qabanaya maa tacammadat quluubukum maa shay buu rabbi idiin qabanaya ama ismiga waxaa leh maa shay baa ismi leh oo rabbi idiin qabani tacammadad ay u qasaday quluubukum laabihiinna ay u qasdeen ayuu maaragtay rabbi idiin qabanayaa kaasaana dembi idinuu ka ratibmayaa weeyaan quluubtiinna laabihiinna waxay u qasdeen idinkoo qasada baad ugu yeerteen inuu weladkaagii yahay baad sheegatay taa ilaahay waa ismi baa ka ratibmayo waa laydinku qabsani weeyaan wa kaana allaahu allah subxaana wa tacaala hafuuran allihii dembidhaaf badan buu ahaaday raxiiman haddana naxariis badan yacni waxa weeye wa kaiiru lghufraani waalraxma hufraankiisa iyo dembidhaafkiisu miduu badan yahay oo naxariistiisuna ay badan tahay weeye allah subxaana wa tacaala aayadahan labadan aayadood allah subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramayaa labadii dihaarkii iyo idicihii oo ilmaha la sheegto tabanigii ah labadaasuu kaga warramaya allah subxaana wa tacaala marka shay yacni waxaa la rabaa xukum macnawiya shay macnawiya xukum macnawiya baa la rabaa in la reebo dadka laga reebo markaasaa waxaa yacni tawdica iyo muqadima looga dhigay shay xisi ahoo la arki karo ayaa muqadime iyo tawtia looga dhigay weyaan yani muqadima looga dhigay weyaan marka waxa weeye maqsuudka macnawiga ah oo la leeyahay waa maxay waa tabaniga qofka uu sheegtay ilmaha uu isku magacaabay iyo waxaa la rabaa in la joojiyo maxaa la yidhaahdaa dihaarkii oo ninka uu yidha hooyadayo kale aad iga tahay xaaskiisa ku yidhaahdo waa arrin macnawiya weeyaan markaasaa shay xisi ahoo maxsuusoo la taaban karo ayaa muqadima looga dhigo loo hormariyey waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala qofna calooshiisa dhexdeeda laba qalbi uma yeelin labada qalbi waa shay maxsuusoo la taaban kara wey sida uusan laba qalbi qofka ugu yeelin dhexdiisa baynan suuragal u ahayn inay hooyada xaaskaagu hooyadaa noqoto ilmo aadan dhalinna ay owlaadaadu noqdaan macnahaasaa loo jeedaa wey marka yani maaragtay arrintaas ayaa maaragtay muqadima loo samaynaya wey maa jacala allaahu alla ma uuna yeelin lirajulin qof uma uuna yeelin min qalbayni laba qalbi fii jawfihi calooshiisa dhexdii ilaahay ma yeelin maa jacala allaahu lirajulin qofna ilaahay uma uusan yeelin fii jawfihi calooshiisa dhexdeeda min qalbayni laba qalbi uma yeelin qof walba hal qalbi buu leeyahay oo rabbi u sameeyey subxaana wa tacaala qalbigana sidaa og tihiin waa qof meesha bani aadamka laga xukumo weeye haddii uu toosana nebigu wuxuu yidhi faidaa saluxa salaxa aljasadu kulluh jasadka dhammaan waa hagaagaya hadduu qalbiga qofka insaanka tooso waidaa fasada fasada aljasadu kulluh qalbigu hadduu xumaado jidhka bani aadamka o dhanna waa raacayaan weeye alaa wahuwa alqalb yacni jasadka xubintaasa ku jirto oo laga xukumo marka sida qof walbaaba uusan u lahayn laba qalbi ayuunan ilaahay subxaanau watacaala maa jacala aswaajakum allahi tudaahiruuna minhunna ummahaatikum wamaa jacala adciyaa'akum abna'akum yacni macnahaas ayaa loo sameey la leeyahay weeyaan walidaalika yacni macnahaas hadda aan soo sheegnay shawkani iyo zamakhshari labadaba tafaasiirtooda way ku ishaaraan shawkaaniyo kale wuxuu leeyahay uma dakara subxaanahu maala tawطicatan watamhiida lima yatacaqabuhu min alaxkaami alqur'aaniya alatii hiya min alwaxyi aladii amara allahu biitibaacihi wuxuu leeyahay allah wuxuu sheegay yacni tusaale ahaan oo weliba ka dhigtay takgoldhig oo ka dhigtay iyo tamhiid waxaa la xidhiiri doono axkaamta qur'aaniga ah oo waxyigii ilaahay uu amraya ah raacitaankiisii la amray ayuu ilaahay uga dhigaa buu leeyahay zamakhshari marka uu fasirayo wuxuu leeyahay yacni zamakhsharina waad garanaysaan inkasta oo xagga luqada iyo tafsiirka uu baaric ku yahay haddana waa nin muctasiliya wey bal waxa weeye waa mid yani yaftair sheekh waxaa weye nin ku faano ictisaalkiisa ku faano muctasilinimadiisa ku faano wey marka sidaa darteed yani inay dadka alabatulcilmiga ay aad iskaga ilaaliyaan waa muhiim zamakshari markaad kitaabkiisa akhrisanaysana kutubta culummada tacliiqaadka ay ku sameeyeen yani inuu qofku raaco ayaa la rabaa culummada way tambiihiyeen kitaabkiisa meelo fara badan ibn xajar casqalaani baa ka mida waxaa ka mida maaragtay alxaafid alciraaqi baa ka mida aimo fara badan baa tacliiqiso oo ka hadasha weeyaan wuxuu leeyahay marka laakiin macno fiican uu ku fasiraya maa jamaca allaahu qalbayni fii jawfin ilaahay yacni laba qalbi calool dhexdeed iskuguma keenin buu leeyahy kuma kulmin allah walaa zawjiyatan walaa umuuma fi imra'atin xaasnimo iyo zawjanimo iyo hooyana hal haween kuma kulminin buu leeyahy waa sax wey hal haween inay marna hooyadaa noqoto marna ay xaaskaagi noqotaa ilaahay kama yeelin subxaana wa tacaala suuragal ma ah wey walaa bunuwatin walaa dacwatin fii rajulin ilmanimo oo waladkaagii ou noqdo yacni maaragtay ibnak ou noqdo iyo inaad sheegato adoon dhalin aad sheegatana qofna ilaahay kuma kulminin weeyaan macnahaas ayuu maaragta ku fasirayaa waa macno fiican weeyaan marka horta xukumkan hore oo wamaa jacala aswaajakum allaa'i tudaahiruuna minhunna ummahaatikum waa shay ay jaahiliyadu isticmaali jireen jaahiliga isticmaali jireen waxay samayn jireen ninka markuu xaaskiisa ku xanaaqo ou ka caroodo ayuu wuxuu odhan jiray anti calaya ka dahri ummi waxaad tahay hooyadayo kalaad yani ila mid tahay weeyaan hooyadayo kalaad iga tahay bimacnaa xaaraan baad iga tahay wey sida hooyaday xaaraam iiga tahay baad xaaraam iiga tahay macnahaas idhihi jireen marka xukumkiisu inuu baatil yahay ilaahay subxaanahu watacaala waa uu noo caddeeyey fii suurat waxaan ugu tegi doonnaa haddii ilaahay noo qadaro suurat almujaadila aan ugu tegi doonnaa allahu odhanayo aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa hunna ummahaatihim in ummahaatuhum ila allaa'i waladnahum wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuura waina allaha lacafuwun hafuur yacni wuxuu leeyahay kuwa haweenkooda odhanaya hooyadayo kalaad iila mid tahay sida hooyaday xaaraam iiga tahay baad xaaraam iiga tahay ilaahay wuxuu leeyahay maa hunna ummahaatihim aswaajtooda hooyooyinkood ma aha in ummahaatuhum hooyooyinkoodu waa kuwe ma aha ila allaa'i waladnahum kuwii dhalay mooye wax kale ma aha tii ku dhashanba hooyo kuu ah weeyaan markaasuu rabbi qowlkaas anta calaya ka dahri ummii wuxuu ku sheegay wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuraa munkar hadalka kiisa la inkiro oo baatil ah ayay leeyihiin weeyaan markay leeyihiin hooyaday oo kalea tahay waa hadal baatila weeyaan amaa maxaa ka ratibmi karo ninku markuu yidhaahdo hooyaday oo kalead iga tahay waxa weeye haweentii xaaraamay kaa noqonaysaa ilaa aad kafaaro gudato kafaarogud baa lagaa rabaa koow waxaa lagaa rabaa addoon inaad xurayso intaadan xaaskaada u tegin ilaabaa iska xarrimaya talaaq ma aha oo furiin ma aha adaa haweentaada iska xarrimay sidaa darteed inaad u tagto laguuma oggola ilaa aad kafaarada la timaado waa inaad addoon xuraysaa haddaad awoodi weydo laba bilood oo isku xigtahay waa inaad soontaha haddii hal maalin aa u dhex mariso waa ka kacmin jadiida soo bilaabaysa laba biloodoo xidhiirto inaad soonto baa lagaa rabaa haddii aad awoodi weydo waxaa la rabaa lixdan miskiin inaad quudiso baa lagaa rabaa wey marka insha allahu tacala axkaamteeda waxaan ugu tegi doonnaa fii suurati almujaadila biidn illahi tacaala kaa waa midka dihaarka la yidhaahdo weeyaan waxaa un la anfiyey keliya inaysan xaasaskooda hooyooyinkood aysan noqonaynin ayaa suuraddan lagu sheegay amaa xukumka suuratulmujaadila buu rabbi ku sheegay weeyaan tan labaaduu ilaahay kaga hadlay waxa weeyaan oo masalka iyo gogoldhigga loo sameeyey ilmaha ay tabaniga ku sameeyaan oo qofka uu yidhaahdo ilmo uusan dhalin yacni sheegto asbaabta marka aayaddan tabanigan sababka ay aayaddu ku soo degtay culammadu waxay leeyihiin waa fii sha'ni zayd ibni xaarita zayd ibn xaaria oo xibu rasuulillaahi sal alla alay wasalam wa mowlaahu yacni maaragtay nebiga midkuu jeclaa ahaa ninkuu aad u jeclaa saxaabiguu jeclaa buu ahaa weeyaan ayay ku soo degtay intaana nebiyulaahi moxamed la soo dirin qabla nubuwa ayuu nebi moxamed wiil ka dhigtay zayd ibnu xaaria wiil buu ka dhigtay sidaa darteed baa waxaa lagu magacaabi jiray zayd ibnu moxamed baa la dhihi jiray zayd ibnu moxamed ayaa la odhan jiray qisada zayd ibnu moxamed sababtay ku timidna waxay ahayd sida ay maarata culummadu maarata mufasiriintu dikriyaan oo sheegaan zayd ibnu xaarita wuxuu ahaa nin caraba buu ahaa min qabiilati kalbi buu ka mid ahaa markaasaa carabtu way dagaalami jireen qaarkood qabiilqabiil bay isku diriri jireen qoloba qolay ku duuli jirtay markaasay yacni waxay sameeyeen jaahiliyadiibaa marka markay dagaalameen ayaa ninka la yidhaahdo zayd ibnu xaarita saxaabigaasoo yar oo ilmo yar ah ayaa la soo qafaashay dagaal baa dhacay qabiilkiisii qabiil kalaa diriray qabiilkiibaa marka dadkii laga soo qafaashay buu zayd ou galay dadkii lasoo qafaashay buu ka mid noqday markii la qafaashana way iibsan jireen dadka waa la iibin jiray waa la adoonsan jiray addoon baa laga dhigin jiray dabadeetana markaa kabacdi baa qofka sidii yani xoolahaadoo kale u iibsan jirtay weyaan aa loo iibsan jiray wuxuu marka waxaa soo iibsaday xakiim ibnu xisaam ayaa soo gatay xakiim ibnu xisaam baa waqtigii jaahiligii soo iibsaday markuu soo gata zaydoo wiil yar ah ayaa wuxuu u gaday eedadiis oo khadiijata bintu khuwaylidin radia allahu canha zawji nabiyi sala alla alay wasalam nebiga xaaskiisii oo khadiija bintu khuwaylid la yidhaahdo ayuu yacni u gadayoo siiyey inuu u khidmeeyo addoon u noqdo ayuu siiyey markii nebiyulaahi moxamed uu guursaday khadiija khadiija bintu khuwaylid markuu guursaday ayaa waxay u hibaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam oy siisay zayd ibni xaarifay siisay oo addoon ahaan ay u siisay inuu maaragtay addoon u noqdo oo u khidmeeyo oo yacni u shaqeeyo bay u siisay zayd markii ay siisay sidaasoo marka nebigana tabaniga ugu sameeyeyo zayd ibnu moxamed ayaa marka sidaa loogu bixiyey weeyaan zayd ibnu moxamed ayaa loogu bixiyey marka zayd maadaama uu nin caraba ahaa aabbihii iyo adeerkii ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam ayagoo zayd dalbayo in la siiyo waxay yidhaha wiilkeenna baan rabnaa inna la siiyo nebiga marka wuu khiyaar geliyey zayd ibnu xaaria inuu nebiga doorto calayhi salaatu wasalaam ama inuu aabbihii iyo adeerkii doorto ayaa la khiyaar geliyey haddii uu adeerkii iyo aabbihii doorto nebigu waa siinayaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka zayd ibnu xaaria aabbihii iyo adeerkii wuxuu ka doortay nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebiguu doortay markuu nebiga doortayna nebiyulaahi moxamed waa uu xoreeyey zayd waa uu xoreeyey sidaa darteedba waxay dhihi jireen zayd ibnu muxamed zayd ibnu muxamed ayay saxaabada ku magacaabi jireen marka maadaama nebiyulaahi moxamed zayd uu sheeganayo isagoonan dhalin zayd ibnu moxamed la yidhaahdo ayaa maaragtay la rabaa in laga joojiyo in laga joojiyo baa la rabaa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay wamaa jacala adciyaa'akum abnaa'akum dalikum qowlukum biafwaahikum waa lagu radinaya ilmahaas aad sheegataan ma aha awlaadiinnii ma aha aad dasheen kuwa aad sheeganaysaan idinka ma aadnan dhelin oo tabaniga aad ku samaynaysaan arrintaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rabaa weliba arrin jiri jiray oo jaahiliga isticmaali jireen in lagu sii burburiyo baa la rabaa lagu dudumiyo oo jaahili ahaa oo maalan wiilka adiga aanan dhalin ee adiga ku sheegto magacaaga sheegtaa in uu yacni gabadha uu guursadaa aysan marna kuu bannaanayn oo sida wiilkaadoo kale gabadha uu guursadaa aysan kuugu bannaanayn oo kale bay ka dhigeen saasoo kale isticmaali jireen taasna in la dumiyo ayaa la rabaa waan arki doonna insha allahu tacaala suuradda dhexdeedaan ku arki doonnaa xugumka jaahiligana waa la dumin doonaa weliba nebigaa lagu duminaya calayhi salaatu wasalaam waan arki doonna insha allahu tacaala walidaalika yacni waxay odhan jireen saxaabada ridwaan ullaahi calayhim sida imaamu albukhaari imaamu muslim imaamu tirmidi imaamu nasaa'i ay warinayaan xadiida cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma cabdullaahi bni cumar wuxuu leeyahay yacni zayd ibni xaaria markuu ka hadlayo ina zayd ibna xaaria mawlaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wali wasalam ma kuna nadcuuhu ila zayd ibna muxamed xata nazla alqur'aanu udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah yacni wuxuu yidhi zayd ibnu xaaria oo nebiga midkuu xureeyey ahaa mawlihiisii ahaa ma aanan oran jirin wax kale ma aanan ku sheegi jirin ilaa inaan idhaahno zayd ibna muxamed mooye ilaa qur'aanku uu ka soo dego oo ilaahay uu yidhaahdo udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah sidaasaanu yeeli jirnay buu yidhi marka asbaabta markas ay aayadda ay ku soo degtay waa zayd ibnu xaaria la yidhaahdaa walidaalika waan arki doonnaa allahu odhanayo ma kaana muxamedun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuulu allahi wakhatama annabiyiin nabiyulaahi muxamed yacni qofna kama yeelin oo saxaabadii ka mida aabbo ugama uusan dhigin ragga saxaabada ka mida rag oo aabbo u yahay ma jirin nebiga ilmihiisii ayagoo yaryaray dhintay wiilashiisii weeyaan marka laakiin waa rasuul ilaahay subxaana wa tacaala weeyaan saasaa la leeyahay maa jacala allaahu allah ma uunan yeelin lirajulin qofna uma uusan yeelin fii jawfihi yacni calooshiisa dhexdeeda min qalbayni laba qalbi dhexdood uma yeelin hadalkaa hore maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi yacni macnaha aan soo sheegnay baa macno saxiixa ah oo inuu yahay tamhiid iyo gogoldhig labadan xugumoo dambe oo gogoldhig u yahay macnahaas ayaa maaragtay yacni oo maal laga dhigo sida maalan مفسرين تو اي شيغان waxay leeyeen hiya mathalun darabahu Allah lil mudahirin wal muddain yani kuwa haweenkooda dhihaaro oo yiraahdo xaraam ba iga tahay hooyadayo kala tahay iyo kuwa ilma aysan dhalin sheegto oo saa igu abtirsadaan mathal iyo tusaale oo ilaahay u sameeyay weeyaan waxay kala culimada qaar mufasiriinta soo guuriyaan munaafiqiinta qaar kamida waxay dhihi jireen waxay oran jireen lii qalbun ya'muruni bikada wa qalbun ya'muruni bikada anigu laba qalbi baan leeyahay oo midna oo kan waxaas ifaro kan kalena cagsigiisa uu ifaray ayaan leeyahay bay oran jireen markaas ilaahay ku radinaa bay leeyihiin oo la leeyahay ma jacala allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi marka laakiin macnaha inuu mathal yahay oo tamhiid loo keenay iyo gogol dhig macnahaas raajixa oo u deysanaynaa weeyaan ma jacala allahu alla ma yeelin lirajulin qofna uma yeelin fii jawfihi calooshiisa dhexdeeda min qalbayni laba qalbi uma yeelin sida uusan laba qalbi ilaahay qof uu keligii uusan calooshiisa dhexdeeda u yeelin bousan ilaahayna uga dhigin hooyadaa uusan xaaskaaga dhigin ilma aadan dhalinna awlaadaada uusan ka yeelin macnahaasaan u deysanaynaa وما جعل إلهي مؤنيل أزواجكم هوانكيني اللائي هوانكي تظاهرون أظهار إسانو ديذهين أنت علي كظهر أمي aad oranaysaan idinka iska xarimaysaan hooyadayo kale aad iila mid tahay aad oranaysaanna oo minhunna dumarkiinna xaasaskiinna ka mid ihi ummahaatikum hooyooyinkiinna kama oonan yeelin ilaahay kama yeelin subxaana wa tacaala marka qiraa'adan tudaahiruuna waa caasim keliya ayaa akhriyo tudaahiruuna akhrinaya ta'da oo la godo daada oo la takhfiifiyo alif gadaasheeda la akhriyo yacni maaragtay ha hoos dhigan oo mukhafafaana la raaciyo waa caasim keliyaha tudaahiruuna akhrinayo weeyaan naafic ibnu kaiir iyo abu camar waxay akhriyaan tadaharuuna tadaharuuna bay akhrinayaan yacni waxay akhrinayaan ta' maftuuxa ah oo la kordhigay oo da'i ay ka dambayso ha'na ay ka dambayso labaduba ay fatxisan yihiin ay kordhigan yihiin oo la shado alifna aanan wadanin macnahaasay akhrinayaan xamse iyo kisaa'i iyagu waxay akhrinayaan yacni waxay akhriyaan tadaaharuuna bay akhriyaan yacni qiraa'ada oo maaragtay ee caasim oo kale ayay akhrinayaan yacni ta'dii lugaday unbay fatxinayaan tadaaharuuna bay leeyihiin saasay labadoodana xamsa iyo kisaaye ay akhrinayaan wey ibnu caamir baa qura'dii toddobada ahayd soo haray isagu wuxuu akhriyaa tadaaharuuna buu akhriyaa tadaaharuuna buu akhrinayaa weeyaan marka yani waa qiraa'adii xamse iyo kisaayi oo kale oo laakiin aan la shadin da'da aan la shadin ayuu akhrinayaa wey qiraa'ooyinkaasoo dhan isku soo dar macnahoodu waa isku mid un weeyaan macnahoodu waa isku mid weeyaan wamaa jacala ilaahay ma yeelin aswaajakum xaasaskiinnana ilaahay kama yeelin allaa'i haweenkii tudaahiruuna aad leedihiin hooyadayoo kale aad igala midtoo dihaarka aad ku samaynaysaan oo minhunna haweenkii ka mid ihi ummahaatikum hooyooyinkiinna kama yeelin marka waa ti ilaahay ou yidhi ou rabbi yidhi subxaana wa tacaala wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuura waxa ay leeyihiin waa shay baatilah oo xagga sharcigana lagu inkiray weeyaan wamaa jacala adciyaa'akum abnaa'akum xukunkii labaad oo nala ka reebayay jaahiliga isticmaali jireenna waa kan wamaa jacala ilaahay ma yeelin adciyaa'akum kuwa aad sheeganaysaanna abnaa'akum inamadiinni wiilashiinni kama yeelin weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kama uunan yeelin yacni adciyaa waxaa la yidhaahdaa waa yani waxaa loo jeeda waa jamcu daciyin daciyin baa hadda adciyaa lagu jamcinaya waxaa la yidhaahdaa wahuwa aladii yaddaci ibnan bikayri abiihi yacni qofka aabbihii qofaan ahayn ugu yeeraya baa la yidhaahdaa kaasaa loo jeedaa weeyaan marka ilaahay kama yeelin kuwa idinka aad sheeganaysaanna inamadiinni iyo wiilashiinni rabbi kama yeelin subxaana wa tacaala dalikum qawlukum biafwaahikum kaasi dalikum kiina oo midkaa lasoo dalikum lmadkuuru baay aa loo jeedaa midkaa lasoo sheegay min dikri dihaari waliddicaai dihaarka aad sheeganaysaan ood leedihiin hooyadayood kale aad igala mid tahay xaaskaadii aad ku leedahay ilma aadan dhalin aad sheeganaysaah qowlukum hadalkiinnii wey waa mujarad qowl oo biafwaahikum carabyadiin afafkiina aad ka tidhahdaan afkiina aad ka sheegteen waa hadal aanan xaqiiqo lahaynoo wax ta'iiroo samayn karo aysan jirin waxaa weeye waa dalikum qowlukum biafwaahikum xaqiiqo midaan lahayn weeyaan wallaahu yaquulu lxaqa allah wuxuu leeyahay xaqa ayuu odhanaya yacni waxaa loo jeedaa wallahu yaquulu lcadla cadaaladda ayuu ilaahay sheegi sida cadligu ku jiro waa inaysan xaaskaagu aysan maaragtay hooyadaa noqon waa inuusan ilmo aadan dhalin ilmaa dhasha aysan kuu noqonin weyaan wallahu yaquulu lxaqa marka wallahu yaquulu lcadla waxaa ku fasirayo saciid ibnu jubayr raximah llah ayaa macnahaas ku fasiro yaquulu lcadla wa huwa ducaau labnaa'i liaabaa'ihim yacni xaqa ilaahay uu sheegaya cadaaladda uu sheegaya waa in aabbayaashood loogu yeeraa wiil ilmaha aabbihii dhalay sulbigiisa uu ka yimid waa inaa ku magacowda weeyaan wa huwa allahna subxaana wa tacaala yahdi isagaa hanuuniyo asabiila yacni yahdi annaasa khalqiga dadka isagaa hanuuniyo yani asabiila buu ku hanuuniya yacni ila asiraati almustaqiim waddada toosan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa uu ku hanuuniyaa cidduu doono weeyaan udcuuhum ugu yeera ilmahaas aad sheeganaysaan oo waxaad ugu yeertaan liaabaa'ihim aabbayaashooda ugu yeera ee idinka ha isku nisbaynina qofaan dhalinna ha ugu yeerinina ha odhanina zayd oo ina xaari ah xaaria ou dhalay ha dhihina moxamed baa dhalay ha odhanina weyaan waan lagu hadalqabsa nabi moxamedaa dhalay ha odhanina udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaashood ugu yeera huwa yani huwa aqsadu cinda allaahida yacni waxaa la yidhaahdaa waa jumla tacliiliya lilmri biducaa'i alabnaa'i lilaabbaa'i waxay cillo u tahay in aabbayaashood loogu yeero yacni jumlo maaragta cillo ah weeyaan maxaad aabbayaashood ugu yeeraysaan huwa aabbayaashood ood ugu yeertaan oo zayd ibnu xaarito aad tidhaahdaan fulaan ibni fulaan aabbihii dhalo xaqiiqada aad ugu yeertaan baa aqsadu cadaalad badan cind allahi ilaahay agtiisa muxuu ka cadaalad badan yahay yani min qawlikum fulaan ibnu fulaan cidaan dhalin inaad ku sheegtaan buu ka cadaalad badan yahay weya isagoon aabbihii uusan ahayn isagoonan dhalin inaad ugu yeertaan kaasa ka cadaalad badan weya marka qofka waxaa la rabaa ilmaha waalidkii dhalay in loogu yeero qofka qof uusan dhalin ku abtirsado cidaan dhalin waa i dhalay yidhaahdo ama qof asagu sheegto waad ogtihiin waciid shadiida baa nabiyulaahi moxamed ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waxaa la mida xadiiu bukhaari xadiid imaamu lbukhaari fii saxiixi ku warinaayo kadalika imaamu muslim fii saxiixi uu ku warina xadiidu abi darin radi allahu canhu abu dar wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa min rajulin iddacaa ligayri abiihi wa huwa yaclamu ila kafar qof ma jiro aabbihii cidaan ahayn sheegtay isagoo garanaya inuusan dhalin isagoo og inuusan dhalin ayuu sheeganaya aabbahay buu leeyahay yacni ma ujeedaa sida uu og yahay ma jiro buu leeyahay ilaa kafara qofkaas waa gaaloobaya kufri weeyaan ilaa kafar kufrigan waa maxay kufrigii oo mukhrij can ilmilla ahaaye qofka diinka uu kaga baxayo yani qofka khaarij can ilmilla uu noqonayo looma jeedo waa kufrun duuna kufrin saa la yidhi waa dembi macsiya laakiin lafdiga kufriga waa la siinaya waa dembi weyn oo kabiiro ah weeyaan qof aabbaha cidaan ahayn inaad sheegato wuxuu ku tilmaamay nebiga yani ilaa kafar buu i qofkaas waa gaaloobaya laysa min rajulin iddacaa ligayri abiihi wahuwa yaclam ilaa kafar hadduu sheegto aabbihii cidaan ahayn waa gaaloobaya lafdiga kufriga la siinaya laakiin mid diinka ka baxayo gaaloobay ma aha weeyaan waxaa la mida xadiidka sidoo kaleeto saxiixaynka ku sugan bukhaari iyo muslim ay maaragtay ay nebiga yani xadiid ay wariyeen xadiid cali bn abi aalib cali bn abi aalibna ay ka wariyeen nebiga inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman iddacaa ilaa hayri abiihi aw intama ilaa hayri mawaaliihi facalayhi lacnat allahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin laa yaqbalu allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka aabbihii cidaan ahayn sheegto aabba aan ahayn sheegto ku abtirsado amase qoladii xuraysay hadduu addoon ahaa qoladii xuraysay qolo aan ahayn ou sheegto oo welihii cid kale ou siiyaahi fa calayhi lacnat ullah ilaahay nacnadiisa oo naxariista allo laga fogeeyo ayaa dushiisa ahaanayso waalmalaa'ika malaa'igta ilaahay baa lacnadayso waannaasi yacni dadka oo dhan baa lacnadaya waannaasi ajmaciin dadka oo dhan baa lacnadaya weeyaan allah iyo malaa'igtiisa iyo dadkao dhanba lacnadii- lacnadoodii ayaa dushiisa ahaanayso markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa yaqbalu allaahu minhu ilaahay ka aqbali maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sarfan walaa cadla sunno iyo farad midna laga aqbali maayo sarfan sunnana kama aqbalo walaa cadlan faradna ilaahay ka aqbali maayo weeyaan marka qofka waxaa la rabaa aabbihii inuu u nisbo sheegto oo ku abtirsado ayaa la rabaa yacni inuusan cid uusan ahayn oon dhalin inuusan sheeganin ayaa la rabaa waxaa yeelay haddii ciddaan yacni ciduusan ahayn ou sheegto nasabkiibaa isku darsamay oo dhumayo irsigii iyo xuquuqdii laisku lahaa oo qofka qofka dhaxli lahaaba meesha ka baxayso masaa'il fara badan baa maaragtay meesha ka baxayso weeyaan waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a hadda maalan dadka markay annaga soomaalideenna ay sameeyaan markuu qofku dhinto waxaa arkaysaa yacni talqiinta ay akhriyaan oo aan sanad ay leedaho saxiixa aanan jirin sanad saxiixa ma laha talqiinta qofka loo laqinoo la leeyahay hadday kuu yimaadaan yacni laba malag baa kuu imaanayso hadday kuu yimaadaan oo ku yidhaahdaan man rabbuk wamaa nabiyuk waman nabiyuk wamaa diinuk ay ku dhahaan ilaahay waaye rabbigaygii rabbigaygu waa allah diinkaygu waa diinkii maarata islaamka nabigaygu waa nebi moxamed dheh yacni qofkay u laqinayaan markii taa laga soo tago ayuu soo u akhrinaya wuxuu leeyahay inta joojiyo buu dadka weydiina wuxuu leeyahay walaadkii akhrinaya ii sheega hooyadiis magaceed buu leeyahay hooyadiis hooyadiis magaceed markaasuu markuu dhintay ayuu wuxuu ugu abtirinaya hooyadiis ugu abtir yacni markuu dhintay kadib kor qofkii adduunka markuu joogay aabbihii u nisba sheegan jiray baa markuu dhintaa laleeyahay aabbihiis xaqiiqa maahayn inuu dhalo lama hubo soo ma jeedo shaki baaba la gelinaya waa shaki la gelinaya qofkiibaa markuu dhintaa waxa laga dhigay laleeyahay aabbahan ma dhalin marka waa dhaqan xun waa diinna ma aha nabiyulaahi maxamedna ma amrin salafkiina kama sugnaanin la saxaabo wala taabicuun cid samaysa ma laha marka waa yani maarata waa shayga talaacubku ka mid yahay walidaalika caamada waxay u haystaan ninkii aan taqli- talqiin loo akhrin meydkiisa aabbihii hooyadii markay dhintaan ama aan yaasiin lagu akhrinin neef baktiye oo kale inuu yahay aaminsan yihiin neef baktiye oo kale oo dhintay bay u arkayaan ma aha sheekh jazaakum allah khayra waxa waaye wixii asal laha la rabaa inaan diin ka dhigano shayga asalka noo ah diinka inaan ka diin dhiganaa la rabaa talqiintan talqiin marka la yidhaahdo qofka markuu sakaraatulmowtka uu ku jiro baa laa ilaaha ila allah agtiisa loo laqinaa laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo baa la amraa lagu sheega akhri la yidhaahdaa si uu u noqdo yacni maarata xadiidkii nebiga uu sheegay man kaana aakhiru kalaamihi yacni qofka aakhiru kalaamihi uu noqdo laa ilaaha ila allah dakhala aljanna laa ilaaha ila allah inuu kalaamka ugu dambeeyo uu noqdo hadduu qofka yacni kalaamkiisu hadalkiisa kan ugu dambeeya laa ilaaha ila allah uu noqdo jannada ilaahay buu galaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka talqiinta taasaa la yidhaahdaaye midaan qishka ah oo saadheh hadday malaa'igtu ku tiraasaan yeel maba keeni kara hadduu munaafiq ahaa soo maahayn munaafiq hadduu ahaa nebigu wuxuu noo sheegay ama kaafir uu yahow dhintay oo qabriga uu galo saar rabto ugu laqin markii malaa'igtu weydiiso haahaah buu le afku kala taagaya hadduu mu'min ahaa oo rabbigiisa uu yaqiinay adduunka markuu joogo oo nabigiisa uu garanayay calayhi salaatu wasalaam oo diinkiisa uu yaqiinay adduunka markuu joogay mu'min ahaa su-aasha waa asiibaya jawaabtii waa helaya markiiba waa jawaabaya wuxuu leeyahay macbuudkaygu waa allah yacni nabigaygu waa nabiyulaahi muxamed diinkaygu waa islaamka buu odhanaya weeyaan hadduusan aqoonin adiga ama u laqin ama ha u laqina soo qabri ku jiro marna ilaahay waafajin maayo subxaana wa tacaala weeyaan marka yacni waxay ka mid tahay waxyaalaha bidaca ahoo dadka muslimiinta inay iska ilaaliyaan la doonayo weeyaan fain lam taclamuu aabbaa'ahum fain lam taclamuu haddaydnan garanaynin aabbaa'ahum aabbayaashood haddaydnan garanaynin yacnii ilmahan adiga aadan dhalin ee adiga aad kugu abtirsanayen yacnii intaa adiga sheegan lahayd haddaadan aabbihii aqoonin horta aabbihii haddaad taqaana maxaana la yidhi udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah aabbihii ku sheeg haddaanad garanaynin soo maaha fain lam taclamuu haddaydnan aqoonin aabbaa'ahum aabbayaashoodii dhalay oo xaqiiqada aydnan garanaynin fa ikhwaanukum walaalihiin wey fa huwa ikhwaanukum waa walaalihiin fi diini diinka idinkugu walaala ah wa mawaaliikum kuwii aad xurayseen weeye mawlihiinnii wey oo maaragtay welihiinnii lahaa weeyaan sidaa marka waxaad tidhaahdaa yani waxaad tidhaahdaa markaas oo kale markaa u yeerayso adiga ha isku magacaabin ama nin aan dhalin ha ugu yeerinin markaadan aabbihii garanaynin yaa akhi wayaa mawlaaya dheh yacni walaalkaygiiyo akhi fiddiin diinka iigu walaalka ahaayo ama mawlahaygii kii walihiisii aan lahaayo sidaa dheh weeyaan walaysa calaykum junaaxun fiima akhtatum bihi walaysa calaykum dushiinna ma aha junaaxun imi iyo dembi dushiinna ma aha fiimaa akhtatum bihi wixii aad gaftaan oo khata idinkaga dhaco waxba ilaahay idinma haysto weeyaan dembigu waxa weeyaan walaakiinse yacni alimu imiga iyo dembigu waxa weeye maa shay weeye tacamadad ay u qasaday quluubukum laabihiinna ay u qasdeen wixii qalbigaaga uu u qasday oo aad qasad wiilkaa ku tiri yacni fulaan ibnu fulaan aabba aan dhalin aad ugu yeertay ama adiga aad iskugu yeertay ood u qasaday taa unbaa laguu haystaa laakiin laguuma haysto wixii khata kaaga dhacay weeyaan lanna khata'a wax kasta oo qofka muslimka khata iyo gaf uga dhacaa ilaahay uma qarsan subxaana wa tacala waana loo cafiyey waxayna ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa oo shareecadan islaamka uuna siiyey bay ka mid tahay maxaa yeelay xadiid imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinayo wkadalika ibnu maaja fii sunanihi uu ku warinay xadiidu abi darin nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha tacaala tajaawaza lii can ummatii alkhata'a walnisyaana wama stukrihu calayhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu aniga ummadayda u dhaafay gafka alkhata waxay ku gafaan ilahay uma qabsan subxana wa tacaala waxay halmaamaan oo nisyaanka ahna ilaahay uma qabanayo wixii lagu ikraaho lagu khasbana ilaahay u qaban maayo subxaana wa tacaala wey maxaana loo qabsanayaa marka walaakin maa tacamadat quluubukum waxay qalbigiinna ugu qasdo oo qasad aad u tidhaahdo kaa ayaa ismiga ka ratibmayaa oo maaragtay dembigana uu ka ratibmi weeyaan walidalika qataadat bni dacaamat asaduusi wuxuu dhihi jiray markuu mufasirkaasi fasirayo low dacawta rajula ligayri abiihi wa anta taraa annahu abuuhu lam yakun calayka ba'su haddii adiga aadan cilmi u lahayn laakiin aad ogtahay ninkaan oo ninkan loogu yeero umbaad arkaysay aabbihii cidaan ahayna loogu yeeray adna aabbihiis inuu yahay baabad u haysataaba ninkan markaasaad ugu yeertay mana aha aabbihii laakiin ma ogid ilaahay kuu qabsan maayo lam yakun calayka ba'su wax dembiyahoo dushaada fuulayo lama arka wey sababto waxaadan cilmi u lahayn wey oodan garanayni ilahay kuu qabsan maayo wey wakaana allaahu allah subxaana wa tacaala hafuuran allihii dembidhaaf badan wey oo qofka mukhti ahee gafo ilahay mid u dhaafid badan weya raxiiman haddana naxariisasho badan oo raxmadiisa ayuu ilaahay addoommadiisa ugu dhaafaa waxyaalahaas khata iyo nisyaanka iyo waxa lagu qasboo dhan ilahay naxariistiisa ayuu ugu daayaa wey hada wbilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed